soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad ka siman dhowr waxyaabood oo naadir ku ah bulshooyinka kale ee caalamka kuwaasi oo kale ah inay yihiin dad isku af ah isku diin ah islamarkaana isku dhaqana diinta islaamka oo ay soomaalidu haystaan waxaa la sheegaa inay soo gaadhay geeska afrika qarnigii toddobaad xilligaasi oo ku beegan ka hor intii nebi maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee iyo asxaabtuba aysan u haajirin magaalada madiina diintuna aysan halkaasi gaadhin haddaba sidee ayaa diinta ku soo gaadhay geeska afrika iyo dhulka hadda loo yaqaano soomaaliya maxaa saamayn ah ee ay u keentay bulshooyinkii degganaa mandiqadda ma lagu kala aragti duwanaa turjumaadda diinta ma jirta xinif u dhaxaysa hogaamiyaasha diiniga ah haddaba dhowrka barnaamijya soo socda waxaan isku dayi doonnaa inaan ka jawaabno qodobbadaas doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo waxa uu ku takhasusay taariikhda islaamka shahaadadiisa b h d gana waxa uu ku sameeyey mowduucaasi isagoo ka qalin jebiyey jaamacadda magiil ee dalka kanada waxaa taariikhda la sheegaa in badanoo ka midana lagu celceliyaa in islaamku soomaaliya soo gaaray marka ugu horeysa oo hijradii ugu horeysay oo dadkii muslimiinta ahaa inta lagu cadaadiyey magaalada maka ay yimaadeen dalkan hadda meesha layidhaha axum oo ka tirsan hadda markaas waxaa dhihi jira abisinia laakalada ethoobia ay ka tirsan tahay oo la yaqaano taariikhiga halkaas markay yimaadeen oo africa marka ugu horeyso oo islaamku soo gaara ay tahay ayaa lagu taariikhiyaa in waktigaas haddana ay soomaaliya soo gaartay dhulku dabcan waktigaa soomaaliya somalilaan ma ahayn oo dhul isku wada furan u ahaa laakiin daraasa markaan ka sameeyey waxaa udhexaysa marka meesha hadda soomaalidu degan tahay ugu horeysa oo zayda markaan kasoo qaado iyo axum waxaa udhexaysa kun kilomitr oon wadooyin lahayn waxaa la ogyahay oo kaleeto dagaalkii ka dhacay ee waktigii abubakar dagaaladii kuwa dadkii diinta ka baxa marka lala dagaalamayo in qabaa'il badan oo la jibiyey qaarib dad kamid u ay usoo carareen soomaaliya waktigaas ama dad badanoo kasoo cararo xukunkaas inay yimideenna waa la sheegaa oo cumaaniyiin ah u badan waxaa kaloo la sheegaa in soomaaliya ay islaamka soo gaari waktiga cumar ibn khataab oo madaxda ahay oo magaalada muqdisho ay qaraan u ururi jirtay oo ay sii jirtay khilaafadii cumar ibn khataab ay sii jirta waa la sheegaa soomaaliya islaamku wuxuu kusoo gaaray si nabad uu kusoo gaaray waxaba yaraatee qoraygii loo qaatay iyo jihaad ma jirin muuse sheeka xariir waa aqoon-yahan iyo taariikh ururiye ku nool magaalada jigjiga ee gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya waxa uu leeyahay boqortooyadii xilligaasi ka jirtay dhulkii lagu magacaabi jiray ardul xabash si weyn ayay u soo dhoweysay dadkii muhaajiriinta ahaa ee la jiray nebi moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee kuwaasi oo ka cararayay cadaadiskii reer quraysh hijradii taariikhiga ahayd ee la yaqiinay ee nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu kaga tegey ka hijrooday maka uu aaday madiina toddoba sannadood ka hor wakti ku beegan bay bay ahayd lix boqol iyo shan iyo tobankii meelahaas bay tageen waddanka xabashida u gudbeen oo boqorkii waagaa xukumay xabashida oo magaciisa la odhan jiray kolkii hore la odhan jiray ee nugus al ashama boqorka etoobiya markii dambe uu islaamay uu diinta islaamka isaguba qaatayna loo bixiyey axmed al najaashi yaa soo dhoweeyey oo taariikh caanahoo la yaqaano oo ay ku xataa mataqaanaa nimankii qureysheed ee dadka dhibka u geysanayay muslimiinta intay rag kale kasoo daba direen ay yidhahdeen noo soo celi nimankan uu ka diiday markuu isu dhegaystay labadoodiiba uu ay la fiicnaatay hadalkii qolada muslimiinta ah oo hogaamiye uu ahaayo horkacayay qolada qaxootiga ee muhaajiriinta ah jacfar abudaalib oo maxay ahayday ahaa ninkii nin ka weynaa cali abudaalib saxaabigii weynaaye maxay ahayday afartii khulafada ahaa ka mid ahaa waa wadankii ugu horreeyey ee xitaa wadanadan carabta iyo xijaaj inteeda kaliya diinta islaamku intaynan meel laba ku faafin intaynan madiine tegin intaynan meel mataqaanaa waa gartay wadankan etoobiya ee xabashida ay timid diinta islaamku waaye waxaad ii sheegtaa marka sababta etoobiya ay soo dhoweynta saasa uga heleen dadkaas muhaajiriinta maxay ahayd waxay ahayd iyadoo oo boqorka najaashi uu isu dhegaystay si fiican buu u dood dood qaaday nimankii qureysheed ee laga soo daba diray inay soo ceshadaan wixii ay ku doodayeen jacfar abudaalib uu yidhi bal iiga waran waxa uu keenay maxay ahayday rasuulkan cusub ee aad aad sheegaysaan iyo diinta islaamka uu u akriyey suurat huri maryama yuu qayb ka mid ah yuu u akhriyey aayado ka mid ah markaasuu aada iyo aada ula dhacay uu yidhi mataqaanaa diintayadu wixii ay sheegaysa aanu aaminsanayn buu nabiganuu sheegayaa waana kii uu nabi ciise sheegay ee maxay ahayday injiil lagu sheegay kii naftigiisii weeye waan aaminaynaa waanaan aqbalaynaa waanan idin soo dhaweynayaa oo si buuxda yuu gacmo furan ugu soo dhaweeyey nimankii qureysheed ee daba socday loo soo diray inay inay loo soo celiyo doonayeyna hadiyadahoodii iyo wixii ay keeneenba intuu saydhay buu yidhi ila dhaafa iga baxa wadanka noqda dadkan anaa difaacaya anaa garab taagan anigaa mataqaanaa waddankayga ay si xor ah ugu noolaan karaane brofesor maxamed mukhtaar waxa uu jaamacadda safana state university ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka uu ka dhigaa takhasuskiisa oo ah taariikhda afrika iyo carabta waxa uu si gaara uga hadlayaa in degaanada xilligan soomaalidu ku nooshahay uu islaamku ka soo galay gobollada dhinaca koonfurta waxaana uu ku doodayaa inay ahaayeen dowladihii yaryaraa ee ka samaysmay etoobiya kuwa sahla inay diinta u soo gudubto dhulka haatan loo yaqaano soomaaliya laba hijradood baa jirtay oo sanadkii shanaad oo beexsada ayay yimaadeen way noqdeen maadaama maka ay muslimtay marka wax ka harayna maleh marka qaar waxay yidhaahdaan raadad ay dadkaasi soo hijrooday ay ka tegeen ama dad ay muslimiyeen baa iyagu islaamka ka bilaabmaya taasi waa riwaayad laakiin riwaayadaha oo xoog leh badanaaba waxay ku odhanayaan waa hijrooyin fara badan oo ka imaanayay jaziiradda carabta maadaama markuu nabiga dhintay caleyhi salaatu wassalaam oo runtii dhibaatooyin badan iyo dagaalo badan oo sokeeye ay dhaheen ay ugu horreysay yani dagaalkii sokeeye sayidna abubakar lagu uu ku qaaday dadka diiday inay zakada bixiyaan huruub ridda the ridda wars dad badan baa soo cararay cumaan bay soo maray waxay imaanayaan ilaa xeebahan koonfureed ee soomaaliya ay kusoo dhacayaan waxaa jira riwaayado kale oo odhanayo maya dadka soo cararaya way badnaayeen xataa markii khaliifa cusmaan la dilay qudhiisii dad badan baa soo cararay oo soomaaliya soo gaaray waxay odhanayeen umawiyiintii iyo shiicada markii cali la dilay sayidna cali ayana tiro badan oo dadka xataa maanta loo yaqaano ashraafta ayaa soo cararaya oo soomaaliya soo gaaraya marka islaamku haarunow saas yani moogtahay mar allaale markii laga sheekanayo islaam soo geeska ku yimid dadku waxay ka eegaan dhinaca juqraafiga maadaama geeska africa soma masalan zayla oo kale iyo berbere iyo ay u dhow yihiin dalalka carabta laga yaabe in meesha uu kasoo bilaabmay laakiin xaqiiqadii waxay tahay waxay tilmaamaysaa maanta hijradii xabasho lasoo aaday qudheedii waa tii laga soo dabagalay oo reer maka ay ciidamo soo direen inay soo celiyaan marka muslimiintu way ka baqaayeen inay maaragtay ku nagaadaan geeska africa way fogaanayeen marka ilaa waxay gaarayeen xeebahan hadda maanta loo yaqaano banaadir iyo wixii kasii hooseeya oo kenya iyo dhulkan sawaaxiliga oo ku batay marka taas daraadeed nabadgelyada ay raadinayeen maadaama ay soo cararaayeen way soo fogaanayeen meesha kuma ay nagaanaynin marka waqooyiga soomaaliya iyo waqooyiga abisinia labadaba yani muslimiin badan ma ay imaanin muslimiintu waxay imaan doonaan hoos koonfurta ay imaaneen kadib bay haddana islaamka oo sii fidaaya oo sii galaya abisinia ama xabasho dawlado fara badan baa ka dhisma doona bartamaha yani soomaaliya iyo etoobiya dhulkan udhexeeyo kuwaa weeye kuwa marka dambe islaamku aada iyo aada xoojin doono oo maaragtay gaarsiin doono geeska africa intiisa kale marka dadka ugu horreeyey ee soomaaliya soo galay ma la yaqaanaa halkee bay kasoo galeen magaalo ahaan gobol ahaan waxaa la la tuhmayaa dadkii muslimiintii ugu horreeyey ee soomaaliya imaanaya waa kuwa aan ku lahaa waxay kasoo cararayaan dagaaladii sayidna abubakar waa waa wa wa waa sanooyinkii masalan hijirada saddex iyo toban afar iyo toban dad soo cararay baa jira oo imaanaya ilaa xeebahan muqdisho waxay ka bilaawdo marka baraawo xeebtan ayay imaanayaan waxaa lahaayaa masalan yani muqdisho nasiib daro hadda maalin dhaweed markaan tagay waan soo waayey museumka xamar waxaa ooli jiray dhagax tombstone yani dhagax oo dhagxaanta la dhigo dadka markay dhintaan qabrigooda oo midkoodi taariikhdu ay ahayd boqol iyo kow hijiriya boqol iyo kow hijiriya waxa weye waa qarnigii toddobaad ama sideedaad milaadiga weye islaan meesha ku dhimatay oo la yihahdo fatima ibn cabdisamad yani dhagaxa madaxeeda yaalay boqol iyo kow baa ku taalay hijiriya islaan kaloo xaajiya la yihahdo binta maxamed muqadam ayadana waxay dhimanaysaa boqol iyo soddon iyo sideedii marka yani aada iyo aad waktiya yani waxyaabahan waa waxyaabaha la daliishan karaayo maaragtay in muslim uu yimi ay yimaadeen maaragtay soomaaliya qarnigii koowaad gaar ahaan qarnigii labaad aad bay ugu soo badanayo xilligaasi haddaba ma jirin dal casri ah oo la yidhaahdo soomaaliya sida waddamo kale oo badan hase yeeshee dadka hadda soomaalida ah waa ay jireen waxayna ku noolaayeen isla mandiqadda geeska afrika isla markiiba diintu waxay si toosa u taabatay noloshii dadka waxayna beddeshay qaabka ay u noolaayeen iyo inay isku aqoonsadaan inay yihiin dad isku diin ah brofeor maxamed mukhtaar ayaa eegaya sida ay taasi ku dhacday intuusan islaamka imaanin geeska africa diima waxaa ka jiray diintan yahuudiyada ayaa jirtay oo maaragtay boqortooyada oo xabashada ay waxay ahaayeen masalan dad oo yahuudiyada waxaa jiray diima oo oo runtii aan ahayn diimahan sida loo yaqaano diimahan oo semiticada ah yahuudiyada iyo masiixiyada islaamku maba ma ma ay jirin diimo oo dabiici oo dadku maaragtay ay aaminsan ay ay aaminsanaayeen waxyaabaha hareerahooda maaragtay ay ay caabudi jireen n ha ahaadeen masalan wax oo dabiico ah buura wax ah n soomaalida masalan masalan waxaad maqlaysa waaq oo kale waaq waa ilaahay waaqaas wuxuu ahaa waa qof waa awood aada u xoog badan oo runtii laga duceysto oo maxaan idhahdaa nabad laga raadsiyo marka diima waxay ahaayeen oo runtii diimahan aan naqaanan lahayn oo iska diimahan la yidhaahdo oo wataniga ah ama ama non believers waxa la yidhahdo ay badnaayen
deegaanada soomaalida ee dhinaca waqooyina waxaa muhaajiriintii ugu horreeyey ee ka yimaada jasiiradda carabta ay soo gaareen magaalada saylac waxaa taasi daliil u ah masaajidka lagu magacaabo qiblateynka ee degmada saylac oo la aaminsan yahay inuu yahay kan ugu da'da weyn qaaradda afrika masaajidkaasi oo la aaminsan yahay in la dhisay qarnigii toddobaad waxaana uu leeyahay laba qiblo oo midig ku jeedo magaalada qudus oo loo tukan jiray ka hor intii aan la beddelin ee aan loo wareejin dhinaca xaramka iyo magaalada maka imaatinka islaamku waxa uu soo maray heerar kala duwan waxaana keenay shakhsiyaad iyo shabakado isdaba socday oo ay ugu horreeyeen asxaabtii nebi maxamed nabadgeliya naxariis korkiis ha ahaatee ayna ku jireen dad kale oo ka yimid yeman cumaan iyo bershiya doctor maxamed cabdi gandi waa taarikhyahan islamarkaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada diinta islaamka annaga sida aan qabno oo qoraalladu ay qabaan waxaa la aaminsanyay diinta islaamku inay dalka soomaalida ay soo gaadhay intii aan madiine hijradeedii aan la gaadhin taasoo ahayd xilligii uu jacfar bin abi taalib koox islaam ah oo dacwo wada intay soo baxeen ay yimaadeen dalka xabashada ay boqorka xabashada u yimaadeen hirka labaad oo lagu wada inuu ahaa hir aada iyo aada u weyn wuxuu ahaa laba nin oo walaala ah oo boqora ka ahaa dalka cumaan oo la yidhaahdo sulaymaan iyo siciid galandi nimankaas oo iyaguna xukumay markaa cumaan toddobaatan iyo shantii ilaa sagaashan iyo shantii hijradii markay ahayd nimankaas oo iyaguna markaa kasoo cararay cadaadiskii uu saaray cabdilmalik bin marwan oo yimaadeen xeebaha markaas soomaaliyeed iyo xeebahan hadda kenya ka jira hirkii hirkaa ku xigay wuxuu ahaa zaydiyiin marka zaydiyiinta waxay ka yimaadeen yeman waxaa weeyaan waa koox shiica ah boqol iyo labaatan iyo laba hijradii markay ahayd ayay yimaadeen waxay degeen xeebaha soomaaliyeed marka xeebaha soomaaliyeed markay degeen dee aragtida ay wateen iyo fakarka ay wateen wuxuu ahaa fakar shiica ah ayuu ahaa waxayna halkaa tageen markii umawiyiintu ay dileen imaamkoodii zayd oo uu cali bin abi taalib uu ahaa awow nimankaasi waxay ku baaqi noqdeen zoonkan oo hadda banaadir lagu magacaabo waxayna jeedeen laba boqol oo sano intii ay suniyiintu kasoo bilaabanaysay in iyaduna markeeda ay usoo hijrooto ama ay soo aadaan xeelaha soomaalida iyo afrikada bari marka iyaguna waxay u guureen gudaha way waxaa jirta marka qoraalo la helay oo burtuqiiska uu qoray oo qoraalo burtuqiiska uu helay oo laga helay magaalada kilwa xeebtan east africa oo tanzania kenya ah oo kun iyo shan boqol iyo shantii ah oo ay leeyihiin waxay ahayd xarakada zaydiyiintu xarakadii muslim carbeeda oo ugu horreysay oo ugu weyneyd oo xeebta africa timaado marka intaa ka dambeysayna waxaa jirtay si isdaba jooga yaa annaga maadaama uu xiriir hore naga dhexeeya annaga iyo koonfurta carabta ayay dadkaas islaamka markii mar walba dawlad islaam ay timaado oo ay timaado khilaaf siyaasi ah qoladii markaa laga tabardaraado oo dhan waxay imaaneysay xeebahan oo soomaaliyeed waaya ilaa iyo labaiyo toban hir baa imaadeen maaragtay waxaa haddaba geeska afrika ku soo qulqulayay xilliyo kala duwan ergooyinkii ka imanayay jasiiradda carabta si ay diinta u faafiyaan waxaa ku xigay qolada baydiinta ah hir kaleeto oo ay ka niman ka yimaadeen jasiirad la yidhaahda ixsa waxay ka soo carareen dadkaasi boqor boqortooyadooda waxayna degeen magaalada muqdisho waxaa kaleeto oo dadka qaarkood ay ay leeyihiin qolo shiica oo faaduudiyiinana waxay yimaadeen baraawe oo ayagaa baraawe dhisay baa dad qabaan taatii ku xigtay waxaa jira nin la yidhaahdo xasan bin cali iyo caruurtiisa iyaguna oo ka yimaadeen shiiraad oo boqorka shiiraaz uu xasan dhalay oo markaa ninkaas hooyadiisnaan naag madowba ahayd marka walaalihiis baa waxay ku sameeyeen midabtakoor meeshii buu kasoo guuray isaga iyo qaraabadiisi iyo walaalihiis oo isaga la dhashayna mahooye aha waxay imaadeen markaas xeebaha soomaalida gaar ahaan waxay yimaadeen kilwa waxay yimaadeen baraawe meesha la yihahdo iyo mombaasa hirkaa hirkii ku xigay wuxuu ahaa oo la sheegaa nin sheekho waxaa jira la dhihi jiray sheekh abaadir mogtahay marka sheekh abaadirkaas wuxuu imaaday qarnigii afraad ee hijiriyada ayuu imaaday ninkaasi wuxuu tegay harar wuxuuna noqday dadkii ugu waaweynaa oo diinta islaamka halkaa ka faafiyeen marka abulfida nin la yidhahdo kaloo carab ah oo isaguna qoray buug wuxuu sheegayaa qarniga afar iyo tobnaad dadka sayrac degan kulligood inay islaam yihiin marka hirkaa hirkii ku xigay wuxuu ahaa dadku abtirsada caqiil bin cabidaalib dadka ayaga ah waxa ay degeen magaalo la yihahdo jabarta oo imaaraadka islaamiga ah oo geeska afrika ka jireen taabacsanayd awfaad oo zaylac laga xukumay halkaasay dadkaasi degeen halkaasay ku tarmeen hirkaa hirkii markaa ku xigay wuxuu leeyahay waxaa yimid afartan iyo afar sheekh qarnigii shan tobnaad waxay kusoo degeen iyagoo ka yimid xadramood magaalada berbera markaa kadib xoogaa bay ku nagaaleen berbera way isqaybiyeen waxay isu qaybiyeen soomaaliya oo dhan ragga ayaga waxaa kamid ah nin la yidhaahdo sheekh ibraahim abuzarbay ninkaasi waxaa uu tegay harar saldhig buu halkaa ka dhigtay dacwadan halkaasuu ka raajinayo
muhaajiriinta iyo dadka kale ee ka imanayay jasiiradda carabta waxay ku guulaysteen inay diinta ku faafiyaan geeska afrika imaatinka dadka muslimiinta ah kadib waxaa etoobiya ka aasaasmay dowlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta islaamka inkastoo kuwo kalena ay sii haysteen diimahooda sida kiristaanka tartanka diimaha iyo soo bixitaanka dowladaha yaryar oo ku tartamaya arrimaha diinta ganacsiga iyo dhulballaarsiga ayaa keenay khilaaf cusub oo ka dhaca geeska afrika qodobkaasina waxaynu ku faaqidi doonnaa barnaamijka soo socda ee galka baarista